barnaamijka dhallinyarada maanta halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamkao dhan ood nagala socotaan v o a somali com
duur wanaagsan dhegaystayaal waa maalin arbaca ah labada bisha janaayo sanadka saacadda afrikada bari waxa ay tilmaamaysaa kowdii iyo barka duhurnimo washingtonna waa shanta iyo barka subaxnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinayaa zahre ciidla nuur iyo anigoo ah axmed cali sheekh
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadeeda duhurnimona waxaa ka mida dhallinyaro ku cayrtoobay duufaanadii sagaar ee sanadkii hore ku dhufatay xeebaha badda cas oo helay taageero isugu jirta xoolo iyo beero si loo maalgeliyo
in dhinaca beeraha lagu horreeyey iyo xoolaha dadka badh la xooleeyey toban toban adhiya la siiyey dhinaca beeraha wixii aan duux isku bedelin la maalgeliyey ceela loo dhisay jiina loo keenay taasoo ay keenayaan hay-adaha samafalka iyo jaaliyadaha
waxaad kale oo aad maqli doontaan qaar ka mid ah dhallinyarada magaalada boosaaso oo aragtidooda ka dhiibtay rajada iyo yididiilada ay hiigsanayaan sanadka cusub ee
heesahaanu idiin haynana waxaa ka mid a
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida dadka u soo dalxiiska tega magaalada washington ee caasimadda dalkan maraykanka ayaa maanta la kulmi doonaa in ay xiran yihiin goobaha soo jiidashada leh sababo la xidhiira hakadka ku yimid qaybo ka mid ah howlaha dowladda maraykanka lacagta ku bixi jirta inuu furnaado madxafka smithsonian ayaa dhammaatay sidoo kale carwada qaranka ayaa iyana la xiri doonaa waxaana dheer in xarunta farshaxanka qaranka iyana albaabada la isugu dhufan doono maalinta khamiista hakadka ku jira howlaha dowladda maraykanka ayaa maanta gale maalintii labiyo tobnaad ayadoo xisbiga dimuqraadiga uu isku diyaarinayo in uu la wareego hogaanka aqalka wakiilada maraykanka marka uu kongareeska cusub ee maraykanka fadhiisto maalinta khamiista ah hogaamiyaasha dimuqraadiga ayaa qorsheynaya in ay si deg dega u ansixiyaan miisaaniyad cusub oo dib u furta howlaha dowladda maraykanka islamarkaana siddeed boqol oo kun oo shaqaalaha federaalka ah dib ugu soo celisa shaqadooda waxa ay sheegeen in miisaaniyadda aysan ku jiri doonin lacagta uu doonayo madaxweyne donald trump in uu derbi uga dhiso xuduudda maraykanka uu la wadaago dalka mexico oo markii horeba keentay muran ka dhaliyey in miisaaniyadda sanadka aan la ansixin xubnaha xisbiga jamhuuriga ee maamula aqalka senatka ayaa sheegay inaysan ansixin doonin sharciga aqalka wakiilada haddii uusan raalli ka ahayn madaxweyne donald trump
shaqooyin badan oo maanta dunida ka jira ayaa la sheegaya amaba la saadaalinayaa oo ay bini aadamku qabtaan inaanay sii shaqayn doonin tobanka sannadood oo soo socda wixii ka dambeeya iyada oo dadka shaqooyinkaasi qabta ay meeshooda geli doonto tiknolojiyadda casriga ah oo haatan xawaare ku socota janeyl shaves oo labaatan jira ayaa sheegtay in lagu jiro xilli dhallinyaradu ay khalkhal ku jiraan wixii ay baran lahaayeen iyaga oo ka walaacsan shaqooyinka qaarkood in dhowaan la filayo inay suuqa ka baxaan dadka arrimahaasi daraaseeya ayaa sheegaya in xirfadaha gacanta laga qabto qaarkood ay gacanta ay hawada ka bixi doonaan sidoo kalena shaqooyin badan ay qaban doonaan kombyutaro iyo qalabka tiknolojiyaddu waxaana la sheegay in qof kasta oo ka baxa jaamacadda haddana ay la gudboon tahay in uu haysto amaba uu barto mid ka mida farsamooyinka kale si haddii mid ka mida uu waayo uu uga shaqaysan karo jacob bartillo ayaa isaguna ku doodaya in dhallinyaradu ay u baahan yihiin inay qaataan tababaro kala duwan lawrence frank oo ah madaxa jaamacad ku taalla magaalada los angeles ee gobolka california oo magaceedu yahay technical college ayaa isaguna sheegay inay dhallinyarada ku tababaraan xirfado kala duwan sidii ay ula tartami lahaayeen tiknolojiyadda
intaasi aynu ku dhaafno dhegeystayaal warkii dunida waxaad kala socoteen laanta af soomaaliga ee v o a waxaanu ku guda jirnaa barnaamijka dhallinyarada ee idaacadda duhurnimo dhalinyaro dhowr ah ayaa ka faa'iideystay mashaariic iyo hay-ado samafal oo caalami ah ku taageereen dadkii ku xoola beelay duufaantii sagaar ee bishii mey sanadkii ku dhufatay qeybo ka mid ah somalilan qaar ka mid ah dhallinyaradan ayaa loo iibiyey xoolo ay dhaqdaan halka kuwo kalena loo maalgeliyey beero arrimahan ayaa waryaheena haashim good waxa uu ka wareystay gudoomiyaha dhalinyarada waa guddoomiyaha degmada baki ee gobolka awdal maxamed axmed caate markaa waxaan ku sheegayaa oon ognahay ogtihiinba ama aad ka warabtaan in dhinaca beeraha lagu horreeyey iyo xoolaha dadka badhla xooleeyey toban toban adhiga la siiyey dhinaca beeraha wixii aan duux isku bedelin la maalgeliyey ceela loo dhisay jiina loo keenay taasoo ay keenayaan hay-adaha samafalka iyo jaaliyadaha deegaanka u dhashiba ay keenayaan aadigeedna beeraha waa la qoday cagasaacada la bixiyey iminka waxaa soo go-aya dhowaan sarcii ugu horreeyey ee gurmadkaas iyo hawshaas ay keentay oo la rabo in dadku lugooda isku taagaan hadda kadib oo shaqaystaan runtii waana dad shaqaysta degmada baki oo waxaweyaan boqolkii shan iyo soddon waa beeraley toddobaatan dhowdhowina waxoo dhaqato khasaaraha soo gaadhay beeraha iyo khasaarihii soo gaadhay xoola dhaqatada waxay abuureen in dadkii dhallinyarada ahaa ee ama xoola dhaqatada ahaa ama beeraleyda ahaa ee beerahoodii ka baabeen ay soo galaan tuulooyinka iyo magaalooyinka degmada baki kuwa iyaga maxaad u qabateen
kolley dadka dhammaan waa la howlgeliyey iyadoo la rabo marka beeraha iyo xoolaha dadku xooleeye laga yimaado in la qabto iminka naaw dhinaci hore markaa loo beedhay in wax dalkan deegaanka dulkana u faa'iidaan dadkana gurmadu ah la qabto waxaa la howlgeliyay dhalinyar ilaa laba kunoo dhallinyara oo lagu howlgeliyay wadooyin inay sameeyaan inay dhulka biyo ciijoojin ku sameeyaan taas oo la siiyo lacag yar oo fuurfurkaash laydhaa iyo tu raash ku bedelasho shaqaba hawshaa waa lagu mashquuliya dadka banbeerahooday ku mashquul yihiin marna deegaanka kale oo loo qaybiyey biyo xidhaano iyo wadooyin ayaga ku mashquul yihiin waanay soconaysaa ilaa bisha maarj hawshaasi mashaariicdaasi laga qabanayo degmada baki ee la xidhiidha dhinaca biyo joojinta iyo cara joojinta iyo dhinaca beeraha ee wax laga qabanayo iyo dhinaca wadooyinka ee aada tilmaantayba maxaa horumara ee uga soo kordhi kara degmadaadan
waa mare ee wax badan baa kasoo kordhaya oo degmadu waxay kusoo noqonaysaa noocyadeedii hore ee ahaan jirtay mar degaanka barwaaqa isku bedelaya oo boolihii iyo laagihii samaysmay iyo dooxyadii dilaacay baa la kabaya markaa waxa weyaan dhirtu way soo noqonaysaa nabaadkii dhulka ee daaq ah uu soo noqonayaa ciiddii soconaysa way fadhiisanaysaa dhinaca faa'iidooyinka ugu badan oo ah dhinaca xagga barwaaqada ka imanaysa dhinaca kale waxa weyaan wadooyin baa la sameeyaayo tuulooyinka aan la gaari karin jirba si dhibir loo gaaraya faa'iidooyin badan badan badan oo yani xagga horumarka ayaa u leedahay degmada faa'iido badan baa u leedahay shaqada la hayaa ee wadda iyo cijoojinaya mashaariicda badan ee aada sheegtay ee lagaga qabanayo dhinaca la dagaalanka nabaad guurka iyo laagaha iyo xoolaha iyo beeraha yaa fulinaya yaase dhaqaalaha iyo maalgelinta bixiyey kolley hay-adaha wax caawiya oo noocyo kala hay-ado kala duwanaa sameeyaa ku jira hawshaas hawsha waxaa bilaabay hay-adda lagulaabsan mani agro action way bilowday dhinaca biyo cijoojinta ay bilowday muddo lix biloodna way wadaa waxyadu ka bilaabaysaa waxay ku dhamaanaysaa january bay ku dhamaanaysaa kuwo kaloo ku dhammaanaya bisha march waxaa wadaa hay-adda la safe tajildaran oo wadooyinka iyo biyo cijoojina hay-ad kale oo ay maalgeliso aada la yidhahdo ay maalgeliso yona oja iyaduna waxay wataa dhinaca beeraha inay xidhxidho naxareegsamayso beerihii beerroobaadka ahaa beerbiyoodkii maaha oo dhulkii cidlada ahaa beerroobaadka ahaa xidhaa hay-adaha badan baa ku jira runtii mashaariicda aad sheegtay in dhallinyaradu shaqo badan ay ka heshay ee cunto shaqa ku bedelashada muddo intay leg ayay socdeen oo hawshaasi ay ka socotay degmada baki intayse sii socon doontaa
qaybta biyici joojintu waxay socotay iminka shan bilood oo hore januaryna waa lagu danayaa lixda bilood bay soconaysay kuwa kalena waxay bilaabeen bishii november safety oo kale ilaa maarch bay wadaysaa waa lix bilood lix bilood bay wadaysaa qolada kale ee aadow iyaduna toddoba bilood bay wadaa inay beeraha xidhxidho saacada qodo beer roobaadka dhulka baadiyaha markaa hay-adahaasi waa hay-ada runtii shaqa aada u qurux badan qabtay aad baan ugu mahad celinaa ayadaas dabcan dad kale dadkii fadhiga wax lagu siinayay bay ka bedeleen waa inuu ninku yoolkii saddex saacadood shaqeeyo inuu lacagna qaato bisha ama uu raashin qaato
waa dhallinyaro aada u badan dhallinyartaa tilmaantay ee shaqada ka heshay mashruucan ay hay-aduhu ka wadaan degmada baki ee cunto shaqo ku-bedelashada maadaama dhallinyaro intaa la-eg oo degmadii ay shaqo ka heleen wakhtiga dambe ee ay joogsato ka dowlad ahaan iyo maamulka dowladda dhexe maxaa idinku jira qorshe u samaynaysaan dhinaca dhallinyaradaasi hadda shaqada ka heshay
horta anigu degmo ahaan qorshe ma hayno laakiin fikir baan leenahay oo dadka ma howlgelin karno laakiin waxaan kuu sheegaynaa inaan u dalbanay inay shaqadaas muddo dheer socoto oo hay-adda layidhaha w w f b iyo wasaaradda deegaanku iska kaashadaan oo sii wadaan hawsha arrintaasna imka waa lagu jiraa si marka hay-adaasi ka baxaan ee wasaaradda deegaanka iyo w f b iska kaashadaan saari meel bannaan ku dhici shaqaa dadkaas kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha degmada baki ee gobolka awdal maxamed axmed caateeye oo u waramayey waryaheena haashim goob haatanaha dhinaca heesaha ayaynu ku nasanaynaa waa heesta barbar iyo fanaanka cumar saciid omar
Thank you
intaasi aynu ku dhaafno heeskaasi barbar iyo fanaanka cumar saciid omaar waxa ayna qayb ka ahayd barnaamijkeena dhallinyarada maanta iminkana magaalada boosaaso dhallinyarada dunida ayaa intooda badani hamigooda riyooyinkooda iyo ahdaafta ay rabaan inay tiigsaan mustaqbalka meel ku calaamadeystaa marka la gaaro bilowga sanadka cusub haddaba dhallinyarada magaalada boosaaso muxuu uga dhignaa sanadkii hore ee laba kun sideed iyo toban maxayse rajeynayaan sanadka cusub ee laba kun sagaal iyo toban wariyaheena yuusuf maxamuud yuusuf ayaa mikrofonka la dhex maray qaar ka mid ah dhallinyarada ku nool magaalada boosaaso
sanad wanaagsan sanadkan sanadkiisa kale ilaahay cimri caafimaad dhammaantiina nuu gaarsiiyo sanadkii labada kun iyo sideed iyo tobankii wuxuu ahaa sanad ee qof walbaba iyo adduunyadaba siyaabo kala gadisan xusuus iyo mahadhooyin kala gadisan ugule aniga nafsadii haddaan ka hadlo sanad wuxuu ii ahaa aan hilmaami darinin oo farxaddiisa ii leh sababta ugu weyna wax kale maahan waa jacaylkayga oo muddo toddoba sano ka badan aanaan is arag aan kulannay marka sanadka dhan waxaad moodaa kaas baa iigu muhiimsan waxyaali dhacayay ma garatay marka waa rajeynaya sanadkan maanta noo dhashay in uu noqdo sanad ka barwaaq badan ka duwan kuwii hore oo farxaddiisana wata boosaasa hadda joogtaa maadaama toddoba sano ay sheegtay laba magaalo kala fog baa ku kala nololeedeen miya laba magaalo iyo laba wadan weliba marka farqi u dhexeeya oo kumanaan kun oo mayl ah marka waad dareemi kartaa intaas masaafada intaa leeg oo waxaa weeye rajada la sugayay laba kun iyo sideed iyo toban ka gudubnay oo igaga warantay laba kun iyo sagaaliyo toban oo ka duwanaanaya is araggii iyo kulankii aad iyo aad wuu ka doonaanaya xiisihiisii xamaasadiisii ayuuna ku bilaabadayiyuuna ku bilowday si kale markii loo dhigana dee dhallinyarahan dee xilli sanadkan wuxuu noo dhashay iyadoo oo doorasho buntland ay ka dhacayso oo dhallinyaro fara badan ay xildhibaanada ay kusoo baxeen maamulka marka waxaad dareemaysaa in dhallinyaradii meelo badan hadda ay ka muuqdaan oo jawi uu noogu dhashay sanadkuna jawi doorasho ee xamaasadeed waa mahadsantihiin waa idinkana waxaa idii rajeynaya bahdiina v o eda caafimaad iyo sanadkan sanadkiisa kale inaad ku gaartaan cimri caafimaad waa mahadsan yahay sweer oo ka mid a dhallinyarada boosaaso walaal magacay sheeg aad baad mahadsantahay yuusuf oo magacaygu waa raaqiyo waxaan ku leeyahay sanad wanaagsan adiga iyo dhammaan shaqaalaha v o a dabcan waxaan ilaahay ka rajeynayaa sanadka cusub ee labada kun iyo sagaal iyo tobanka inuu noqdo sanad nooga duwan sanadihii horeeto haddaan nahay ummadda soomaaliyeed iyo muslimiintaba inuu ilaahay khayrkiisa na waafajiyo sharkiisana naga duwo laba kun iyo sideed iyo toban raaqi maxay kaaga dhigneed adi maxaase ku xasuusan doontaa aad baad u mahadsantay dabcan labada kun iyo sideed iyo tobankii wuxuu ahaa sanad qaaliya kolley dee aad ayay u fara badnayd farxadayda kolley lama soo koobi karin waxyaabo fara badan oo ay farxad geliya way jiraan hase ahaatee waxa ugu weyneyd waa sanadkii aan qeyb ka mida waxbarashadayda aan soo afmeeray wuxuuna ii ahaa sanad iiga duwan sanadaha kaleeto insha allah kana waxaan rajeynayaa inuu noqdo isaguna sanad dabcan guulaha aan hiigsanayo iyo riyooyinka aan leeyahay ay ii rumoobaan waay sanadkan laba kun iyo sagaal iyo toban baa la galay bal laba kun iyo sideed iyo toban oo aan ka nimi maxaa axmed oo is oran kadhaa waa ku xasuusan kadhaa oo si gaara adig ahaan ku qoran sanadkii hore laba kun sideed iyo toban waxyaalo badan baa ii qabsoomay waxyaalana iima qabsoomin insha allah waxaan rajeynayaa waxaan sanadkaa ii qabsoomin in sanadkan aan ku dadaalo in uu maaragta ii qabsoomo ilahayna hirgelintiisa allaale laakiinse in aan iska dadaalo waxyaalo waa kuu qabsameen waxyaabana waa kuu qabsoomi waayeen qorsho muxuu ku jiraa laba kun iyo sagaal iyo tobanka oo kow ah inaad halka kasii wado waxyaabihii qabyada ka ahaa sanadkii hore in ahaa halkaa kasii wado qorshayaashaydii hore oo sida ah in haddii aan ganacsigayga allaha aan sii hormariyo marka ana guulna ka gaaro ana waxaan ka mid ahay dhallinyarada aan xaasilayaasha ahayn marka waxaa rajeynayaa insha allah waxna waa jiraan laakiinse in maaragtay ay noqoto insha allah sida ugu hagaagsan horta dhalinyarada waxaa ugu baaqi lahaa in maaragtay ay dadaalaan mar walba aysan niyad jabin waxaa dhalinyarada ugu horeeya waxay ka tahay inay niyad jabaan markay wax qabanayaan wax walba inaad niyad jaban uu qofku maaragta kasii socdo ee alla uu wakiisho annagana puntland ahaan dee haatan waxaa qof walba uu rajeynayaa doorashadaas dhacaysa insha allah inuu ilaahay nooga dhigo mid wanaagsan hogaan wanaagsan la doorto dhalinyaraduna markaas ayaguna ay qeyb isku dayaan in ay qeyb ka noqdaan horumarada socda hadday ahaan lahayd soomaaliya hadday ahaan lahayd mandiqadooyinka kale oo meelaha kale
halkaasi aad dhegeystayaal nagala socotaan waa v o a washington idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta aynu ku guda jirnaa haatana dhinacii ciyaaraha
kulansi wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada xubinta cayaaraha ee barnaamijka dhalinyarada maanta maanta waa sanadka cusub maalinkii labaad ee xigay waxaana ciyaaraha suuqa kala iibsiga ciyaartooydu ay yihiin kuwo si rasmi ah u furan kooxda jelsiah ayaa noqotay kooxdii ugu horreysay ee saxiixa sameysa kadib markii suuqa uu shalay furmay ciyaaryahan christian bolisage oo u dhashay dalkan maraykanka ayaa kooxda chelsea waxa uu ugu biiray heshiis lacageed oo ku dhow konton iyo siddeed milyan oo lacagta bahamka dalka ingiriiska ah waxaana uu ka soo wareegayaa kooxda brushi dortmond ee dalka jarmalka si kastaba heshiiska ciyaaryahankan uu la galay kooxda chelsea ayaa waxaa qayb ka ah in inta ka harsan xilli ciyaareedkan uu amaah ugu sii joogo kooxda brushi dortmond isagoo kooxda chelsea kusoo biiri doona marka uu bilaado xilli ciyaareedka sanadka dambe wixii ka dambeeya bisha juun ciyaaryahankan oo jirah ayaa noqonaya ciyaaryahankan oo labaatan jir ah ayaa noqonaya ciyaaryahanka labaad ee ugu qaalisan kooxda chelsea kadib albaro morata isagoo hadlayay ayaa blusid waxa uu sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay inuu ku biirayo kooxda chelsea islamarkaana uu tartan cusub oo ah horyaalka brimier leaga uu ka qaybgelayo muddadii uu joogay kooxda brushi dortmond ayaa bulisig waxa uu saftay boqol iyo afar iyo toban kulan waxaana kulankiisii ugu horreeyay kooxdaasi uu saftay sanadkii laba kun shan iyo toban agaasimaha ciyaaraha ee kooxda chelsea marina goronoviskaya ayaa waxa ay sheegtay inay ku faraxsan yihiin in ay la soo wareegaan ciyaaryahan bolisig oo ah mid ka mid ah xidigaha sida aadka ah loogu raadiska badan yahay ee da-da yar ee ka ciyaaraha qaaradda yurub agaasimaha dhinaca ciyaaraha ee kooxda brushi dortmond michael zorg ayaa isna waxa uu sheegay in kooxda bundusliigaha hogaaminaysa ay isku dayday in ciyaaryahan bulisig ay ka dhaadhiciso in qandaraaska uu sii dheerayo hase yeeshee uu ku gacan seeray qandaraaska uu bulisig kula jiro kooxda bulishi dortmond ayaa waxa uu ku egyahay sanadka laba kun iyo labaatan dhinaca kalena ciyaaro ka tirsan horyaalka brimier leaga ayaa xalay iyo shalay galab dhacay kooxda everton oo martigelisay naadiga lester waxaa looga adkaaday gool iyo waxba arsenaal oo garoonka imaaraats kula kulantay kooxda fulham waxay kaga adkaatay afar gool iyo gool kooxda kaadif oo iyana u martisay waa kooxda kaadif oo iyana marti qaaday kooxda tottenham waxaa looga adkaaday saddex gool iyo waxba ciyaaro kale ayaa iyana caawa jiri doona kooxda bournemouth ayaa waxay la kulmi doontaa naadiga watford chelsea ayaa garoonka stafford bridge waxay kula ciyaari doontaa kooxda southampton harsfield town iyo banley ayaa kulmi doona kooxda westerham waxa ay la ciyaari doontaa kooxda brighton wolfis waxa ay martigeli doontaa kooxda crystal bales ciyaarta ugu dambeysana waa tan dhex maraysa kooxda newcastle oo garoonka st james bark kula kulmaysa kooxda kubadda cagta ee manchester united kulan kale ayaa isna beri jiri doona oo ah kulanka la rumaysan yahay in uu go'aamin doono cidda ku guulaysan doonta horyaalka brimier leaga waxaana kulankan uu dhex mari doonaa kooxda manchester city oo garoonkeeda ku martigelin doonta kooxda liverpool manchester city ayaa waxay kooxda liverpool ka dambeysa toddoba dhibcood horyaalka ingiriiska haddii laga adkaado waxay noqon doontaa toban dhibcood oo taasi waxay ka dhigi doontaa in kooxda liverpool ay ku dhowaan doonto hanashada horyaalka haddiise manchester city kulankaasi adkaato waxataa macnaheedu uu yahay in ay ka dambeyn doonto kooxda liverpool keliya afar dhibcood waana kulanka la rumaysan yahay inuu yahay kan ugu muhiimsan xilli ciyaareedkan horyaalka brimier leaga xubintii cayaarahana waa naga intaas
aad buu mahadsan axmed cali sheekh oo ciyaaraha iyo wararkii ugu dambeeyey nala socodsiinaya halkaad ka dhagaysanaysaan waa idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta haatana sidaa codka aad maqlaysaanba waa fanaanada yurub maxamed cabdi yurub genyo iyo heestii godob lii ku noolo
Thank you. heeskaasi ay ku luuqaysa fanaanada yurub geeyo ayaa gabagabo u ah idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waa saare ciidle iyo anigoo axmed cali sheekh oodan ku dhaafayna sidaas iyo nabadgelyo